markana waxaad ku soo dhowaataan cawayska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sagaal ka midii waxay ahaayeen masas saddex iyo afartanka kalena waxay isugu jireen mulacyo iyo bahalkii ay soomaalidu qolka odhan jirtay ee kala duwanaa waana in in ka badan konton xamaarata ah oo masasna ay ku jiraan isagoo tahriibinaya lasoo qabtay iyadoo haddaba dhegaystayaal haba tahriibiyey arrinka la yaab kale ay noqotay kadib markii la ogaaday halka uu ku sitay amaba uu ku soo qariyey sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa
socodka laafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran
xubintii alabuurka iyo heesaaga ay iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana ay nagula caweyn doonto barnaamijka fanaanada xamdi bilan
heeskaas loof loof waa hees aniga lela jeclaaday laakiin in wax qasa iyo ku saabsan tahay hadda waxba kama sheegi kara laakiin hees aniga lela jeclaaday waaye sidaasaana u qaaday barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale wax badan ayaynu maqalnaa dad mukhallasiina oo lagu soo qabto iyagoo tahriibinaya amaba sifo aan sharci ahayna dad ku soo gelinaya waddan taasi oo aynu xilliyo kala duwana ka aragno qalabka warbaahinta ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkaasi oo soo bandhigaya dadkaasi la qabtay ee uu soo dusayay waxaana badanaa dadkaasi ay soo raacaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan halka qaarkoodna ay lugahooda amaba ay cagtooda soo maalaan haddaba dhegaystayaal caawana waxaan idii hayaa oo aynu barnaamijkeenna caweyska ku soo qaadan doonaa sheekayaduna la xidhiidha nin tobannaan xamaarata ah oo ay masasna ay ka mid yihiin ee soo tahriibinayay kuwaasoo lagu qabtay iyadoo ninkaasi uu soo tallaabinayo haddaba dhegaystayaal qabashadu ha dambayse arrinka cajiibka ayaa noqday kadib markii la arkay halka ninkaasi uu xamaaratadaasi ku soo qariyay oo iyaduna noqotay lama filaan sheekadan oo warbaahinta dunidu maalmihii lasoo dhaafay ee wax ka qoraysay ayaa waxa aan soo dhoweyn doonaa weriyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inala wadaagaya aad iyo adayad umahadsan tahay cabdixakiim waagaag bal cabdixaafid ugu horeynba maxay sheekada ku saabsan tahay cabdixakiim awde horta adduunyadan wax walba waa la arkayaa bini aadmiguna dee intay nool yihiin dabcan waxyaabo badan ayay samaynayaan oo dadku ula yaabo kula kuna qoslo sheekadani waxay ku saabsan tahay nin soo geliyey dalka maraykanka isagoo dhinaca mexico ka yimi laba iyo konton xayawaankan loo yaqaano xamaaratada oo uu doonayay inuu gudaha u geliyo dalka maraykanka marka laba iyo konton xamaarata markaynu leenahay waa waxaan inta badan laabta ku socda maxaa ka mida ma la sheegay noocyada yihiin waxaa ka mida ninkaas waxaa lagu qabtay inuu sitay laba iyo kontonka xayawaan ee cabdixakiin oo xamaaratada ah sagaal ka midii waxay ahaayeen masas saddex iyo afartanka kalena waxay isugu jireen mulacyo iyo bahalkii ay soomaalidu qolka odhan jirtay ee kala duwanaa marka waa xamaaratadan qaarkoodna afarta adin ay leeyihiin laakiin haddana ku socdaa inta badan beerka iyo sidoo kale ee masaskaasi cajiib cajiib dee maska wayba naqaanaa maska waa kii laga ordayay inta badan laga baqayay sidee ugu suurta gashay inuu soo qaado tirada inta leeg oo maxaan ku dhaha xamaarataa
cabdixakiinow ninkani markii uu soo gaadhay soohdinta dabcan saraakiishii laanta socdaalka ay waraysi yar la yeesheen kolley qofka dee ay ka shakiyaan jibkiisa iyo magaranaysaa wejigiisii ay ka dareemaan werwer ayay yaro leeciyaan oo ay warbixin dheeraada ay la yeeshaan ninkii markii ay warbixinta dheeraadka ah la yeesheen baadhitaan bay ku sameeyeen kadibna waxa mucjiso ku noqotay saraakiishii laanta socdaalka ee goobtaasi ku sugnayd in labiyo kontonkaas xayawaan ay uu kusoo qariyay ninkaasi jacket uu sitay suwaalkii uu sitay oo kale jeebabkiisii iyo xitaa halkaa tinaha dushiisa halka suunka laga xidho meel u dhow uu kusoo wada qariyey dhammaantoodna cabdixakiinow way noolaayeen de sidaad sheegtana dee maska oo kale dee soomaalida iyo iyo maska dee aragtidaaba ka dhaxayso de meesha mas lagu arko dee waaba la dilaa aad iyo aad marka halkii laga ordayey maska iyo xayawaanadan ay dadku ka ordayeen isagu waaba ninkaa jeebadaha ku sitee suun suunka ka dhigtay ah meel daran buu geliyey si fiican ninkaasi jirkiisa ayay kusoo qariyey laakiin dee dadku waxay is weydiinayaan miyaanu ka baqanaynin in bal dee xayawaanada kale muluca iyo ha joogaan iyo kuwaasi masaskana inay qaninaan gaadhigiisuu la socday gaadhigu waa dee dabcan waa gaadhi soconaya oo sanqaraya dee mas jeebabka lagu soo ritay dee dhaqdhaqaaqaas iyo waxaas inuu dee weeraro miyaanu ka baqanaynin caadiyana cabdixakiin oo maska gebigiisaba marka uu cidhiiri galo ayuu dadka uu dadka qaninaa oo waxyeelaya aad iyo aad wagaag cabdixaafid ninkani xagguu ka keenay xayawaanka inta leeg ama masaskan iyo xamaaratooyinka kala duwan
ninkan waxaa lagu qabtay xuduudda udhexaysa maraykanka iyo mexico markaa dhinaca mexico ayuu ka yimi magaalada san diego ee gobolka california ayaa cabdixakiino lagu qabtay wagaag ma la sheegay ninkani wuxuu yahay ma nin waxaan ka ganacsadaa ma nin reer mexica muxuu yahay ma la sheegay ma laga hadlay taa ninkan waxaa la sheegay inuu yahay da'diisu inay tahay soddon jir waxaana u dhashay dalka maraykanka dabcan waxaana jira dee xayawaanada noocaasa in meelo badan oo adduunka ku yaala cabdixakiinow si tuuga ah loo geliyo hadday noqoto shiinaha oo kale waxaa loo isticmaalaa dawooyin baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa xataa haragooda ayaa waxyaabahan la isku qurxiyo loo isticmaalaa waxyaaba dadku isku qurxiyaan ayaa loo isticmaalaa markaas saaxiibkaasi waxa uu doonayay inuu dee waxoogaa ka sameeyo dhowr iyo kontonka xayawaan ee xamaaratada ahaa dawaadagii ka warhayay xataa deegaanada soomaalida xayawaano noocaas oo kala ah oo caashabarida ku jirto waase dee laysku dayanay dadku inay kasoo tahriibiyaan markaas waa waa arrin caalamka meelo badan laga yaqaano weliba waxaa xasuus badan cabdixakiinow in maskan inkasta oo ay dadka soomaalida iyo dad badan ay ka baqaan dalal kale oo caalamka ku yaalla xataa in lacaab laga dhigto oo sida hindiya oo kale maska khatarta ah ee loo yaqaano kobraha ay dadku ay kuba sitaan bedfellado oo ay suuqa geeyaan oo ay dadka ku indasarcaadiyaan dee meelaha qaarna dalalka qaarna cabdixakiinow waxaabuu ka mid yahay dee hilibka la iibsado ee ugu qaalisan inagoo aan dee magacyadaaba dalalkaaba sheegayn laakiin waddamo ku yaalla asia dee isagoo nool ayaaba dadku iibsadaayo deetana iyagoo arkaya ayaaba loo kariya marka ninkaa dhana iska lugeynaya waa nin dhano xayawaan jabadiisa ku sita oo masas jabada ku sito noqotay ha cabdixakiinow dadku way isku dayaan inay markasta ay xayawaanka noocaasa ay tahriibiyaan laakiin wadamo badan oo caalamka ku yaala gaar ahaana wadamada yurub iyo wadamada reer galbeedka maraykanka oo kale waa dembi weyn ninkaana waxa lagu soo ogay dembi noqonaya in aanu dan ka gelin badbaadada xayawaanka in xayawaan aan la ogolayn uu dalka soo gelinayay xayawaanadu iminkastaynu ka warqabno marka qaaradaha iyo dalalka loo kala dhoofiyo dhibaatooyin badan ayay dadku kala kulmaan waana dee arrin ka mamnuuca maraykanka iyo wadamo badan oo australiana ay ka mid tahay oo weliba australiana ay tahay meelaha ugu khatarsan marka saaxiibkeenaasi waa isku dayey inuu xayawaanka xamaaratada ah maraykan keeno laakiin xayawaankiina waa la badbaadiyey isagiina dee xabsiga ayuu iminka ku jira cabdixakiinow waa hagaaga dhegaystayaal wax badan ayaynu maqli jirnay milatari yidhaahda maska ma cuntaaye ninkaasi odaygaana warkiisu waxa uu noqday maska ma qaadataaye waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa waryahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cumar dhuulle cali qadar dhacay caalan maale qaladna waa la sixi jire labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama qoostee qaban qaabadaan waday qormadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qabadaan waade qormaadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadnahadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabaryaha dhexdaad qalanca moodiyo qortiyo cabaryaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo
heestaasi uu qaadaya allah u naxariistay fanaankii cumar dhuulana aynu intaasi kaga nimaadno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawiiska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa aynagula caweyn doonto fanaanada xamdi axmed xamdi bilan iyadoo ay dhegaystayaal aynu kusoo qaadan doono qaybtii koowaad ee waraysi ee barnaamijka caweyska washington siisay bal haddaba dhegaystayaal marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweeyo xamdi bilan waan ku dhowahay walaalkay waa mahadsan tahay adiga iyo v o a dhammaantiin waad isalaamayaa iyo inta dhegaysanaysa barnaamijka caweyska waa hagaag xamdi intaynaan heesahaaga iyo weliba sugaantaada kala duwan u gelin haddaan marka hore ku bilowno soomaalidu si weyn ayay dhaqan ahaan ay haweenka weyneeyaan ama u tixgeliyaan gaar ahaan dumarka oo kale marka laamaanaya qaarkood baa magacyo badan loo bixiyaa tusaal ahaan waxay gaadhsiin jireenba afar magaco qalantooy bay gaadhsiin jireen oo dee gabadha inay ilaa halkaaba gaadhsiiyaan adiga haddaan magaca ku horeyno xamdi iyo bilan baa wada socda bilan manaanisba mise waa magacaaga labaad labadaba mise waa lagugu yeedhaa aniga horta bilan fanko iigu baxay xamdiye axmed cali atriskeygu dhamaystiran saas waaye xamdi biseyna reerahayga igu wici jireen laakiin bilan marka qofna maog tahay markii fanka lasoo galo dad badana naaneys ugu baxdaa marka aniga hadda bilan waxaa ii bixiyey allah u naxariiste ukar darwiish wuxuu la dhashay daad xanfar intii taqaanaa taqaano marka aniga bilan markaasaa la ii bixiyo dee abwaankaas ila jeclaada marka muddooyinka dambe waxaynu aragnaa in inta badan qofka ama ruwaayad ama fanaaniinta badankooda ama ruwaayad uu ka qayb galay ama heestii ugu horreysay uu qaaday inuu qofku halkaasi uu ka soo raaco magacu marka adi masuugaanta iyo heesad qaadaybu kaa soo raacay mise maxaan ku idhahda waana magac caadiya oo si caadiya kugu baxay bilan aniga si caadiya abwaankaasaa ila jeclaada oo iigu bixiyey wagaag waxba hees iyo waxaasilama iigu bixin laakiin wuu ila jeclaaday inuu bilan ii bixiyo marka xamda bilan sidaasuu iskugu kay daray heesaha haddaynu hore u galno su-aalo dooro ku saabsan dhinaca heesahaaga iyo weliba aan ku weydiin doonaa laakiinse marka hore haddaan adiga kuu dhiibo kolley heesahaagu ma kala dhacaan heesta furitaanka barnaamijka haddaad inoo soo qabato tee baynu ku furnaa heesta furitaanka barnaamijka heesta naxariis oo hadda dadku badanaana u yaqaanaan oo waxay u yaqaanaan dhakhtar haddaa dowrka beeshaan dhakhtarkaaga noqon lahaa heeskasaa noo soqon lahaa
waxaa ka muuqata tabantaabo ama taageero qofkan inuu qofka kale dhammaystirayo oo haddii uu qofkan waxaan u baahdo inaa tan u noqon karo erayadeeda yaa sameeyey se maxay ku saabsan tahay ma qiso toose ka timi mise waa hees caadiya la horiyey heeskaas erayadeeda waxaa sameeyey abwaan dhallinyaro ah oo abwaan sida soomaali la dhaho waana hees qase ah oo asagoo qase ka sameeyey reer isqabaano dee soomaalida waa taqaanaa markii labada qofood nolol ka dhexayso haddana caqabad iska timaado ama maaragta qofkii lixiisa lixaad dee inuu dhammaystirim naawaayaa laga yaabaayo wax ka wax ku qaldamaan ama dhib ku dhaco marka qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa in la cadaadiyo qofka kaleo la nool eldhoo qofkan jiiska ee kasoo tagoo kale ama qofkan qof yoobaa helay marka qofkaas saas markii gabadhii lagu dhahay wabacdeen gabadhii marka heeskaas a loo sameeyey adaa maaragta dabarka beeshaan dhakhtarka macnaha hadda inuu jir kalow dhib kalaa haysto laakiin haddii oo dhabarka aad beeshood meel jiifata hataa macnaha lugta iyo wax saasoo wax ka gaareen marka waxay leedahay lugtu waa dhaqaajaha noolaha dhaweeye haddaad dhabarka beeshaan dhakhtarkaaga noqon lahaa macnaha waa niyad bis wey oo niyaddaa loo dhisayaa wuxuu leeyahay wax kale iska day haddaad halkaa gaadho qofka ku taageeraya ku garab joogaan haanaya ha waan ahay aad iyo aad waa hagaag xamdi haddaynu heestaa intaa kaga nimaadno heesahaaga mid kaleoo ka mid a haddaan soo qabto oo iyadana la yidhaahdo loof loof waxa weeyaan waa jacayl jacayl marka waa jacayl jacayl suran miya heestaa bal ka war iyada
heeskaas loof loof aa la dhahaa heeskaas eryada waxaa iskale abwaanadeyda oona salaamayo iyadana caraweelo aa eryada iskale laxankana ustaad xanfara iskale daawud xanfar heeskaas loof loof waa hees aniga lela jeclaaday laakiin wax qise iyo ku saabsan tahay hadda waxba kama sheegi kara laakiin hees aniga lela jeclaaday waaye sidaasaana u qaaday eryadeeda waxaa ka mid a xamdi heestaasi haddii mowla ii dhiibo midigtaada midigtaada macnaha waa macnaha dumar waad ka soo maarmi miirana ah miirana ma doonaysid marka waxa weeye waa dhammaystiran si kale kuma garatee waa haddaan ku helo haddaan ku helona selna dee mid kale waa ka maarmay wa ya haye waxaa la yidhahdaa berigii hore ragga waxay ugu jecla dumarku waxay ugu jeclaayeen inuu yidhaahdo ninku kulama guursan doono waxa weeyaan in lagu inay gabadh gabadhu inay ka maqasho hadda hadda ninkii isagana waxa loo sheegayaa haddaad jannadan soo gasho ama aad noloshan soo gasho miyarana u baahan baysid iska daa wax kale ha mhm
ku kala mid weeyaane ada mudane ii dooran oo madaxa ii saaran oo lagugu maamuusay ku kala mid weeyaane ada mudane ii dooran oo madaxa ii saaran oo lagugu maamuusay mirkayo qulubtayda adamanka siraacaye maxubiyo adan heege ebdheedheheede ugu habay macaan loofa loofloof mirkayo qulubtayda adamanka siraacaye maxubiyo adan heedhe edheedheheede ugu habay macaan loofa loofloof kuma magaye kowdhe marwanku ahaan fiican kuma magaye kowdhe marwanku ahaan fiican ismacnaytu maqan oo anigu maqan maqan maqaano markii aadi doonayso oo aadi doonayso hadeer aadi doonayso waan ku muraad fulinayaa waan ku muraad fulinayaa waa sax sax sax waa dhab dhab dhab
dhegaystayaal qaybo kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
igaarka noloshada midifaanka dhigihuno marti sorka waa xeere si uun baanu maaraydi igaarka noloshada midifaanka dhigihuno marti sorka waa xeere si uun baanu maarayni haddii mawla ii dhiibo midigtaadu waa guule dumar waadka soo maarmi marmi marmi maarmi miyarana ma doonaysi wawe haddii mawla ii dhiibo midigtaadu waa guule dumar waadka soo maarmi marmi marmi maarmi miyarana ma doonaysi wawe kuma magaye kowdhe intaas aan ku dhaafno caweyska washington waxaana la socodsiinaya cabdixakiin sharwac